galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegaystayaal waa galab talaado ah bisha julaay ee sanadka kana oo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo toanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah casho ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo ku dhawaaqay liiska qaar ka mid ah murashaxiinta aqalka sare
khamiista oo ah sagaal iyo labaatan ka bisha juulaay laba kun labaatan iyo kow waxaan qaban doonnaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu sagaalka subax saddexda saac ee subaxnimo ama sagaalka subaxnimo ilaa iyo lixda galabnimo
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii amuuraha maraykanka oo ku saabsan muranka ka taagan guddiga aqalka hoose ee loo magacaabay baarista dhacdadii lixdii bishii janawari ka dhacday dhismaha aqalka kabitaal hiil komitiigan lagu magacaabo janawary waa commitee ama commission ka soo dhex baxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi dimuqraadiga iyo republicanka oo la xidhiidha dhacdadii janary six capital hiilka ka dhacday waddanka maraykanka baarlamanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta qaar ka mid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ee laga soo dooranayo jubbaland axmed madoobe ayaa shaaciyey magacyada sagaal murashax oo u tartami doona afar ka mid a siddeedda kursi ee jubbaland ay ku leedahay aqalka sare iyo sida ay isugu beegan yihiin waxaanay kale yihiin cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo axmed maxamed jaamac xaliimo jaamac maxamed iyo cabdirasaaq maxamed cismaan ilyaas bedel gaboose maxamed axmed sayid iyo sharmaarke maxamed cabdi ibraahim yacquub ismaaciil iyo iftiin xasan iimaan dhinaca kale qoraal ka soo baxay guddiga doorashada heer gobol ee jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada aqalka sare ee jubbaland ay dhacayso sagaaliyolabaatanka bisha juulaay qoraalka ayaa lagu xusay in maanta ay tahay shaacinta murashaxiinta halka siddeed iyo labaatanka bisha oo berri ah ay tahay maalinta qabashada codsiyada iyo diiwaangelinta murashaxiinta hay-adda human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay militariga israa'il inay qaadeen weeraro sida muuqata u dhigma dembiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii koob iyo tobanka maalmood socday ee lagu qaaday xamaas bishii mey kooxda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ah ayaa soo saartay qoraalkan talaadadan maanta ah kadib markii ay baareen saddex duqayn oo xagga cirka ah oo ay israa'il sheegtay in ay ku dishay laba iyo lixdan falastiiniyiin rayida hay-addu waxa ay tiri ma jirin bartilmaameedyo militari oo ka agdhowaa weerarada warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeysay mitidiinta falastiiniyiinta dembiye dagaal oo muuqda iyaga oo ku garaacay in ka badan afar kun oo gantaal iyo hoobiyaal aan la hagayn xarumaha shacabka ee israa'iil si kastaba ha ahaatee warbixinta ayaa diiradda lagu saaray falalka israa'iil intii uu socday dagaalka midooda yurub ayaa talaadadan carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka tunisiya kadib markii madaxweynihii waa madaxweynaha dalka tunisiya kay saciid uu hakiyey baarlamaanka iyo xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha dalka waxaan ku baaqaynaa dib u soo celinta xasiloonida hay-adaha sida ugu dhaqsiyaha badan gaar ahaan dib u soo celinta howlaha baarlamaanka ixtiraamka xuquuqul insaanka iyo ka fogaanshiyaha dhammaan noocyada rabshadaha ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay inuu telefoonka kula hadlay saciid oo uu muujiyey sida hadalka loo dhigay inuu taageersan yahay dimuqraadiyadda tunisiya tallaabadan uu qaaday gelinkii dambe ee axaddii ayaa daba socotay toddobaadyo qalalaasa siyaasadeed ah oo dalka ka jira oo qayb ahaan sii huriyey xanaaqa dadweynaha ee ku aadan wax ka qabashada dowladda ee xanuunka covid galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastooad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowne sidaad warkaba ku maqlayseen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid a xubnaha u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka raalli ahaada guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid a xubnaha u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbadaha ka horjeedin doonaan baarlamaanka jubbaland maalinta khamiista ah doorashada ayaa isla maalintaasi dhici doonta wariyaha v o eda ee kismaayiyo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray
guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamanka aqalka sare ee dalka iyagoona maanta soo gudbiyey liiska musharaxiinta afar ka mid ahi baarlamanka aqalka sare ee dalka u tartami doona waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland jadwalka doorashada baarlamanka aqalka sare ee dalka siyaad maxamed mursal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaciyey jadwalka doorasho ee baarlamanka aqalka sare ee dalka maalinka talaada ah toddobiyo labaatanka bishan julaay laba kun labaatan iyo kow waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta wakhtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagidda doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah arbacada oo ah siddeed iyo labaatanka bisha julaay laba kun labaatan iyo kow waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta qabashada codsiyada musharaxa iyo subitaanka khidmooyinka heshiisyadii qaran lagu gaaray saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa sagaalka subaxnimo ilaa shanta galabnimo ama kow iyo toban saac galabka khamiista oo ah sagaal iyo labaatan ka bisha juulaay laba kun labaatan iyo kow waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu sagaalka subax saddexda saac ee subaxnimo ama sagaalka subaxnimo ilaa iyo lixda galabnimo goobta lagu shaacinayey musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamanka aqalka sare ee laga soo doortay jubbaland waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal maxamed xasan maxamed ciro waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqidda jadwalka doorasho ee baarlamanka aqalka sare iyo qaar ka mid ahi musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamanka aqalka sare
runtii waa tallaabo wanaagsan waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jubbaland axmed islaam oo isagu noqday hogaamihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee wakhtigii doorashada ku habboonaa soo gudbiyey liiska murashaxiinta aqalka sare sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey sidoo kale waan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare arrintani waa tallaabo aan horay u qaadnay oo guulla u ah dhammaan dadka soomaaliyeed guul u ah doorashada annagoo og in wakhtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dibdhac ku yimid laakiin ilaahay mahaddii maanta ay doorashadii wakhtigeedii inoogu bilaamatay waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaanoo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray maanta wixii laga bilaabo wakhti dhowna ay inoogu soo gabagaboobi doonto gabagabadii waxaa goobta ka hadlay xuseen xirsi axmed oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamanka jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare waxaana uu sheegay haddaanu nahay guddiga doorashooyinka ee heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state waxaan maanta guddoonnay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha jubbaland u soo gudbiyey gudiyada maamulaya doorashooyinka jubbaland waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee jubbaland waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiye cinro oo goobjoog ka ahaa guddoomiye siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub waxaan gudageli doonaa shaqadayadu jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa aad baanan inigu mahadcelinayaa maalinta khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah ee kuraasta baarlamanka aqalka sare ee dalka inkastoo maamulka jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horreeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mahadsanid aadan haddaba doorashadan soo socota maxay uga dhigan tahay doorashooyinkii hore wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa falanqayn ku saabsan qaabka loo soo dooranayay madaxda dalka waxa uu ka waraystay mid ka mida murashaxiintii hore ugu tartamay xilalka warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada nairobi
marxaladda kala guurka ee soomaaliya doorashooyinka haatan ah lagu guda jiro iyo qaabka markaasi wax loo dooranayo maxay kaga beddelan yihiin kuwii hore u soo maray xilliyadii rayidka iyo weliba xilliyada burburka ee four point five-ka oo soomaaliya ay haatan weli wax ku qaybsato sideese isku waafaqi karaan qorshayaasha nidaamka doorashooyinka ee ay soo doortaan aqalka baarlamaanku madaxweynaha madaxweynuhuna uu ra-iisul wasaaraha magacaabo xaji maxamed yaasiin oo asiyaasi soomaaliya dhowr goorna u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya ayaan weydiiyey bal marxaladda kala guurkaa sida isaga ula muuqato iyo sida looga gudbi karo
haddee waad og tahay oo waa markii ugu adkayd weeye arrin ogwana ay meesha ay ka dhacday ta ugu horreysa saan ognahay nidaamka annagu aanu ka dhaxalnay isticmaarkii mid talyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dhibkeeda waanu haystaa oo waxa weeye nidaam barlamentaria oo niman ashkhaasa oo xildhibaana ah iyaga loo xilsaaray inay ma garanaysaa madaxweynaha iyagu ay dooranayaan madaxweynuhuna uu markaa prime ministerka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hora laga tegay talyaaniga xataa laftigiisu isagu qaabku hadda uu weli wax ku wado oo degra laftigeedu waa nidaamka isaga a weeye laakiin wuxuu kaayaga kaga duwan yahay iyagu axzaab bay leeyihin axzaabtii baa waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynuhuna markaa waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu usii magacaabayaa prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam barlamentaria laakiin multi party system ah axsaab ku salaysan weeye annagu sagaal sanaan kusoo naaroonay taas iyada ah inkastoo iska howl badan ay iska ahayd adduunyada sidaad og tahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya oo iyagu ay doortaan taa marka laga yimaado annagu inqiraabkii koob iyo labaatanka sanana waxay wax nagu cusub buu ahaa niman dhowrahana qabsaday waxay iyaguna dhibtay gaarsiyeen waa la ogaa waxayna ku dambeysay qarankii inuu burburo markii dambe oo kaliga saarsnimo iyo dhibaatoba iska hor imaad iyo markii dhacday waxaan usoo wareegnay marka waxa weeye soddonkii sano hadda dambe inaanu bal wuxuun la yageero oo magaranaysaa si nabadii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilahoo four point five la yidhaaho ayaa waxaa la yidhi ha lagu soo magacaabo dagaal soke ayaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markay ama shacbigu wax dooranayaan ama ay axsaab leeyihiin waad garata laakiin ta waxa weeye waxaa la yidhi waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay four point five ku noqotay ka soco dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatadii dagaalkii sokeeyana waa ama kacaankii ha noqoto ama dowladihii rayidka ha noqotee waa wax soo jiitamayay adigu aragti ahaan mar kasta oo soddon sano ama labaatan sano la joogo in xoog laysku maquuniyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama axsaab loo xoobsibto ama xukunka markaasi qofka yimaada afartiisa sano kontraktiga uu galo inuu fulin karo waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maamula waladii yudabiru alamru min alsamaai ila al ard isagaa sheegtay hadday yar tahay iyo hadday weyn tahayba ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu noogu sheegay waxa weeye mufsidka waxaa la yidhaahaa waa qofka korabtka ah weeye soomaaliya sidaad ka warqabto sideedaba haddee sibilka hore ahayd iyo wixii hadda burburka ka dambeeyey kursigu election laguma imaanayn oction buu ahaa oction waxaa ola jeedaa muxuu aha xaraash waa kursi la xaraashayo maalin waliba madaxweyne hadda waxaa noqda nimaan weligii dowlad usoo shaqayn weligii aan dowlad usoo shaqayn sidee ku yimaadaan waxay ku yimaadaan waxa weeye koox waxaa jirta la yidhaaho muxuu ahaa brokerisahoo iyagoo ah dalaaleyna oo hadba ninka imaanaya u loobin gareeya wuxuu u loobin garaynayaa cid kale uga loobin garaya marka hore lacag bay raadinaya lacagaha waxaa laga soo qaadaya dowlado ama shirkadaha laga soo qaadaya ama ashkhaas dhan kale soomaaliya lacagaha marka lasoo raadiyo oo la keeno ayaa ninka loo imaanaya waxaa la leeyahay haddee muxuu ahayd lacag baan kugu haynaaye murashax ma tahay aniga boqol goor baa la yimi anigu saddexda goor saddexda goor lacag baa lagu keenay saddexda goorba waxaan ku waayey waxay ahayd boqol dollar ma bixin xildhibaan boqol dollar igu sheeganayaa ma jiro yaasin cusub wardheere v o a nairobi
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq dhowaan lasoo gebagabayn doono howlgallada militari ee ay dalkaasi ka wadaan madaxweynaha maraykanka ayaa tilmaamay in tiro ka mid ah ciidamada maraykanku ay kusii hari doonaan gudaha dalka ciraaq kuwaasoo ka caawin doona ciidamada dowladda ciraaq dhinaca tababarada iyo la talinta haddaba maxay tahay sababta keentay in ciidamada maraykanka ay joojiyaan howlgalladii militari ee dalka ciraaq kana baxaan dabayaaqada sanadkan xuseen barre aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay aadan cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe
ciraaq tan iyo markii ay ciidamada maraykanku ay dalkaasi ay soo galeen labadii kun iyo saddexdii xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi sadaam xuseen xukunka laga tuuray ciidamo tiro badan oo maraykan ayaa ku sugnaa dalka ciraaq marxalado kale fara badan ayay soo mareen oo kala duwan marxaladaha ay soo mareen ciidamada ciraaq ee dalkaasi ku sugnaa waxay la kulmeen dagaallo fara badan iyo iska caabin fara badan ciidankii dalka ciraaq oo burburay xilligii sadaam xuseen xilka laga tuuray intii ka dambeysay ilaa iyo xilligaa labadii kun iyo saddexdii ilaa iyo hadda waxay dalka maraykanka iyo xukuumadihii ciraaq ay ku hawlanaayeen sidii ay u dhisi lahaayeen ciidan dalkaasi ciraaq uu leeyahay inkasta oo dagaaladii xilliyadii dhowaan dhacay ee ay la galeen xoogagii daacish ay ciidamada dalka ciraaq ay wiiqeen haddana waxay ciidamada maraykanku mar kale ku guulaysteen inay dib usoo dhisaan ciidamadii ciraaq xilligan dowladda ciraaq waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin in ay howlgallo ka sameeyaan oo aanay u baahnayn taageero ciidamada ah maraykanka iyo ciraaqna waxay isla garteen in xilligan ciidamada ciraaq ciidamada maraykanku ay ka baxaan dalka dhammaantood laba kun iyo shan boqol ayaa hadda ku sugan labadaa kun iyo shantaa boqolna waxaa la doonayaa in laga saaro dabayaaqada sanadkan maraykanku waxa uu sheegay in ay u badnaan doonaan ciidamada ku sugnaan doona mustaqbalka tababarayaal uun caawiya ciidamada dalka ciraaq laakiinse aanay joogi doonin ciidamo dalka maraykanka kasoo jeeda waxaana la odhan karaa xilligan dalka ciraaq waxaa loo dhisay ciidamo la odhan karo waxay ku filan yihiin howlgallada dalka ciraaq hadee jeer ka dhaca iyo xaaladda nabadgelyo inkastay weli joogaan maleeshiyo aada u xoog badan oo ciidamada ciraaq ay mararka qaarkood ay dhib kala kulmaan halis intee leg baa ka iman karta kooxda daacish oo mar qabsatay ciraaq iyo qaybo ka mida suuriya halista hadda la odhan karo way kasoo socotaa way yar tahay laakiinse waxaa la odhan karaa had iyo jeer ciraaq waxay la mid tahay wadamadan kale ee sida afghanistan oo kale iyo ciidamada maraykanku had iyo jeer waxay u ahaayeen saldhig bay u ahaayeen iyo awood waa la odhan karaa ciidamada maraykanku marka ay meesha ka baxaan in ay dhici karto in ay is-urursadaan weli afkaartii daacish waddanka way ku jirtaa meelo fara badan weli waa looga shakisan yahay laakiinse xilligan ma muuqato awood ay daacis mar labaad kusoo noqon karto laakiinse way dhici kartaa marka ay ciidamada maraykanku ka wada dhammaadaan dalka inkastoo maraykanku uu muddooyinka ugu dambeysay ciidamada ciraaq howlgelinayay meelo fara badan ka howlgelinayay laakiinse waxaa la odhan karaa awooddii daacish hadda sidii hore maaha inkasta oo afghanistan markaan eegno iyo taalibaan inkastay kala duwan yihiin labada dal iyo taalibaan iyo daacish ay kala duwan yihiin haddana lama odhan karo ciida daacish awood bay leedahay ay xilligan kusoo noolaato mar labaad oo ay halis geliso ciraaq iyo suuriya dalka iiraan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka ugu saameynta badan arrimaha siyaasadda gudaha ee ciraaq haddii maraykanku uu ka baxo amaba uu joojiyo howlgalladii militari ma laga yaabaa in iiraan ay saameyn xoog le ku yeelato siyaasadda ciraaq
iiraan mar kasta saameyn ayay ku lahayd ciraaq ka mar kastana waxay ku lahayd ilaa iyo markii saddam xuseen xukunka laga tuuray iiraan awoodeedu maalinba maalinta ka dambaysa dalka ciraaq wuu kusii kordhayay sababuhuna waal waa la iska garan karaayo shiicada oo dalka ciraaq aada ugu badan iyo saameynta ay ku leeyihiin iiraan ayaa keenaysa in ay saameyn ku yeeshaan xilliganba waxay leeyihiin maleeshiyaad fara badan oo taageera iiraan siyaasadda ciraaq iiraan fara weyn bay kula jirtaa awood badanna way ku leedahay iyadoo sidaa ay tahay baa maraykanka iyo iiraan labaduba mid waliba uu masaalixdiisa iyo danihiisa ilaashanayay dhowaan waadigii ogaa sarkaalkii lagu dilay weynaaye lagu dilay ciraaq suleymani sababaha keenay suleymani waxay ahayd saameynta uu ku leeyahay shiicada iyo maleeshiyaadka jooga ilaa haddana maleeshiyaadka taageera ama saameynta ay ku leedahay iiraan hanjabaad bay keenayeen maalmahan u dambeysay oo dhan oo ay lahaayeen haddii uu maraykanku meesha ka baxo waxaa dhici karta in ay awood yeeshaan oo sidii hore ay ka duwanaadaan laakiin xukuumadda ciraaq waxay had ya jeer sheegtaa in ay ku filan tahay in ay dalka xakamayso maleeshiyaadkan taageersan iiraan ay saameynta ku leedahayna in ay xakamayn karto laakiin iiraan awood weyn bay ku leedahay siyaasadda dalka ciraaq
kaasina waxa uu ahaa asad cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo u warramayey xuseen barre aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kenya wanini kieri waa kaaliyaha madaxa xabsiyada dalka kenya waana haweenaydii ugu horreysay dalka kenya ay jagadaasi qabata waxayse ku haminaysaa in ay mar uun hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa maamulka xabsiyada dalka kenya brenda mulinia ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay haweenaydan oo ugu baaqaysa haweenka kale in aysan ka waaban kana xishoon inay hoggaanka qabtaan sahre ciidla nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa waneni kareri waxay beddeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka kenya kareri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka kenya doorkeeda hogaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn balse bini-aadaminimo ku dheehan tahay kareri waa haweenaydii ugu horreysay ee dalka kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada waana qofkii ugu horreysay ee hogaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada waxay shaqada xabsiyada kusoo biirtay sanadkii kun sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay kasoo shaqaysay nidaamka xabsiyada kareeri ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada nairobi oo haweenka lagu xidhaa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda islamarkaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada waxay tidhi waxaan arkaa geedi socodkaygii wixii aan soo qabtay iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada kenya waayo waxaan noqday hay-ad waxbedesha taasina waxay keentay qiimo badan kareri waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee langata waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhaxaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aada u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka carruurta loo xidho iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da-yar oo ku cusub hawshan waxay tidhi maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray waxaan arkayay habdhaqan aan wanaagsanayn laakiin anigoo markaa da-daydu yarayd shaqada sarkaalnimona ay igu cusbayd islamarkaana uu joogay sarkaal hawsha go-aankeeda u dambeeya iska lahaa way yarayd waxa aan ka qaban karayay sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada xataa waxay kasoo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeya ee ragga lagu xidho ee latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee mombasa iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tidhi
they, they were all very comfortable and I would listen, listen and I realized it's just about listening.
meesha lamaan tegin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina laakiin waxaan la tegay shakhsiyadda sida hooyo oo kale waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen aniguna waan dhegaysan jiray waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay islamarkaana ay hawsheeda ka caawinayso mar kasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hogaamineed ee xabsiyada doorkeeda hogaamineedna uu maalin uun gaadhsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka kenya waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hogaamineed ee maamulka xabsiyada
mahadsanid sahre ciidlan nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas ay brenda malinia inooga soo dirtay magaalada nairobi ayaad la socoteen welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna sool hogaamiyaasha dhaqanka gobolka sool ayaa sheegay in heshiis laga gaaray dagaalo ka dhacay koonfurta gobolka sool dagaalkan ayaa waxaa horey ugu dhintay dad gaaraya boqol lixdan iyo sagaal qof muddo sannado ahna ay colaadani soo jiitamaysay wariyaha v o ed ee magaalada lascaanood cabdikariim olol ayaa heshiiskani waxa uu ka waraystay garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka
colaadan waxaa ku dhintay qof dhib xoog le bay ku haysay bulshada kuu roon yahay dhammaystirkeeda waad garan karaysaa dareenka ay dadkan u leedahay horumarkiibaa istaagay dhashiibaa istaagtay caafima dee waaba dhimashaaba timido dhiig baa daadanayey joogitaankeeda ay joogsatay ilaahay dowlad deegaanka madaxweyne mustafa maxamuud cumar garaad kulmiye islaan ciise islaan maxamed hawshan ay horseedka u ahaayeen ee maanta hirgashay ee dhammaystirantay ruaantii waxay boqolka sanee soo socota yaa la odhan karaa bay ka bedelaysaa duruufihii iyo danihii ka jiray deegaankan in agoonta la siiyo colaadana lagu soo afjaro xoolaha loogu talagalay
hal milyan iyo laba boqol oo kun oo dollar bay soo ururiyeen garaad kulmiye garaad maxamed iyo islaan maxamed islaan ciise dadkii agoommaha ahaabaana loo qaybinaya insha allahu tacaala lagu wareejiyey boqol iyo lixdan iyo sagaal qof oo ku dhimatay dhibkan dadkii dhaxalka u lahaa baana insha allahu tacala la gaarsiin doonaa maadaama colaaddaasi laga heshiiyey habal dambena uusan ka jirin bulshada ku dhegaysanaysa guud ahaan deegaanada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka hore waa mahadinayaa intii hawshan ka soo qayb qaadatay ama ha noqoto dowladda soomaalida ee etoobiya ama ha noqoto ismadii dhaqanka ee garaad kulmiye iyo islaan ciise iyo ay hogaaminayeen beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje xaaji cabdulaahi soomaaliya waxaa ragaadiyo colaado meel kastoo colaadi ka jirto oo ay u horayso tan dhabardalool iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba waxaan leenahay aynu ka waantowno iyoynaan sugin nabadgelyadu inay hirgasho sida tanoo kale marka qof ay dhintaan
kaasina waxa uu ahaa garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhaqanka gobolka sool oo u warramayay waryaha v o eda cabdikariim olol
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa toddobaatanka bisha julaay sannadka idaacaddan waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii amuuraha maraykanka waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta soo saaray liiska murashaxiinta qaar ka mid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ee laga soo dooranayo jubbaland axmed madoobe ayaa shaaciyey magacyada sagaal musharax oo u tartami doona afar ka mid a sideedda kursi ee jubbaland ay ku leedahay aqalka sare iyo sida ay isugu beegan yihiin waxaanay kale yihiin cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo axmed maxamed jaamac xaliimo jaamac maxamed iyo cabdirasaaq maxamed cismaan ilyaas bedel gaboose maxamed axmed sayid iyo sharmaarke maxamed cabdi ibraahim yacquub ismaaciil iyo iftiin xasan iimaan dhinaca kale qoraal ka soo baxaya guddiga doorashada heer gobol ee jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada aqalka sare ee jubbaland ay dhacayso ka bishan juulaay qoraalka ayaa lagu xusay in maanta ay tahay shaacinta murashaxiinta halka ka bisha oo berri ah ay tahay maalinta qabashada codsiyada iyo diiwaangelinta musharaxiinta human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay militariga dalka israa'il in ay qaadeen weeraro sida u muuqata u dhigma dembiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii koob iyo tobanka maalmood socday ee lagu qaaday xamaas bishii may kooxda caalamiga ee xuquuqul-insaanka ayaa soo saartay qoraalkan talaadadan maanta ah kadib markii ay baareen saddex duqayn oo xagga cirka ah oo ay israa'il sheegtay inay ku dishay waa lixdan iyo laba falastiiniyiin rayid ah hay-addu waxa ay tiri ma jirin bartilmaameedyo militari oo ka agdhowaa weerarada warbixinta ayaa sidoo kale waxay ku eedeysay mitidiinta falastiiniyiinta dembiye dagaal oo u muuqda iyaga oo ku garaacay in ka badan afar kun oo gantaal iyo hoobiyayaal aan la hagayn xarumaha shacabka israa'iil si kastaba ha ahaatee warbixinta ayaa diiradda lagu saaray falalka israa'il intii uu socday dagaalkaasi iiraan ayaa talaadadan maanta ahi waxa ay sheegtay in ciidamadeeda amniga ay xireen shabakad u shaqaynaysay israa'iil islamarkaana ay qabatay kayd waa kayd hub ah oo la doonayay in loo adeegsado xasilooni darro ka dhalata ka dhalatay biyo la-aan dalkaasi ka jirta waxaana sidaasii warisay warbaahinta dowladda iiraan ayaa inta badan cadowgeeda dibadda sida israa'iil maraykanka iyo sacuudi arabiya ku eedeysa inay qalalaase ka abuurayaan dalka iyaga oo hurinaya dibadbaxyo iyo rabshado galabta iyo wararka v o a ayaad la socotaan si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaa haatana dhegeystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere kuleynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka talaadada maanta waxaa aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ka bilaabanaya dood ku saabsan weerar lixdii bishii janwari ee sanadkan lagu qaaday dhismaha koongareeska ee maraykanka xilligaas oo dadkii diidanaa natiijada doorashada maraykanka ay ku xoomeen dhismahaasi arrintan oo guddi gaara loo saaray ayaa dood badan ay ka dhalatay ilaa iyo haddana xubnihiisa laysku afgaran laayahay haddaba faahfaahinta howlaha guddigan ayaan weydiiyey maxamuud xasan oo musharaf lagu naanayso arrimaha maraykankana aqoonu leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka komitiigan lagu magacaabo january waa committee ama commission ka soo dhex baxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi dimuqraadiga iyo republicanka oo la xidhiidha dac- dhacdadii january six capital hiilka ka dhacday waddanka maraykanka baarlamanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa isjiid badan oo iyo kala aragti duwanaansho labada xisbi ay ku kala aragti duwan yihiin commissionkan oo qolona ay aada u doonaysa oo dimuqraadiyiintu aada ay u doonayeen in commissionkaa la aasaaso republicankuna ay aada u diidanaayeen ayaa u dambeyn waxaa dhacday shan iyo soddon mudane ama xildhibaan oo ka mid ah republicanka ayaa waxay u codeeyeen in commissionkan la aas-aaso ama committeegan guddigan sidaas markaa waxaa lagu baaskareeyey laba boqol iyo konton iyo laba cod oo yes ah iyo boqol iyo shan iyo toddoba shan iyo toddobaatan diiday oo no ah marka dimuqraadiyiintu halkaa waxay ka heleen affected weyn oo ah in commissionkii la aas-aaso markaa oo loo gudbo faiskii labaad maadaama shan iyo soddon mudane laga helay oo congress ah dhinaca republicanka oo kasoo horjeeda fekerka ah oo dabada ka riixaya ninkan la yidhahdo kevin mccarty ee minority leaderka u ah republicanka ama houseka oo isagu totally diidanaa arrinta committeega in la aasaaso xulidda xubnaha guddigan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dood badani ka taagnayd afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska nancy peloti ayaa diiday laba xubnood oo uu soo xulay kevin mccarthy oo ah hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka hoose haddaba waa aya labadan xubnood ee ay pelosi diidan tahay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoonale kuna sugan gobolka virginia
waxay diidan tahay labada nin ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda oo midna la yidhahdo jim jordan jim jordan midna oo kasoo jeeda ohio iyo jim banks oo isagu kasoo jeeda gobolka indiana maxay ku diidan tahay labadan nin waxay ku diidan tahay nimanka kor waa dadki oo nimankii runtii aada uga hadlay oo aaminsanaa amaba dee ee ku dhawaaqaya inaanu donald trump uu madaxweynenimada u helay isagu in la dhacay madaxweynenimada waxaas oo maaragtay beentii amaba sida la yidhahdo da beentii weyneyd ama big line bay ahaayeen laba nin oo aaminsan oo had iyo goor uu istaagi jiray madaxweynihii hore donald trump marka iyadu waxay leedahay ma noqon karaan cadaalad inay iyagu arrinta tan baarhitaankee bishii january lixdeedii duulaankii lagu qaaday guriga golaha baarlamaanka waan gartay muxuu sameeyey ninka u sarreeya xisbiga jamhuuriga aqalka hoose kevin mccarthy
ninkaas arrintaa uu ka xanaaqay wuxuuna yidhi ina ma aha in annagu xubnaha iyagii aanu soo dooranay haddaanu nahay xisbiga jamhuuriga ay noo sheegto afhayeenka golaha wakiiladu amaba baarlamaanka nancy pelosi way noo sheegto ciddaanu annagu dirsanayno sidaas darteed waan la noqday buu yidhi shantii xubnood aan soo magacaabay maadaama labadaa diiday laakiin iyadu runtii umay joojin inay rabto inay dhexdhexaad la galo oo dad kale soo magacaabana kamay codsan umay odhan cid kale soo magacaabay isagii markuu diiday haddaba waa maxay doodda hogaamiyaasha jamhuuriga ee samaynta guddigan mar kale maxamuud xasan musharaf kevin mccarty wuxuu u jeedaa waa ragga siyaasiyan ay aada madaxweynihii hore donald trump ay isugu dhow yihiin xisbiga republicankuna ilaa intii doorashadu dhacday ama doorashadaba lagu jiray dildillaac badan baa dhexdiisa ka jiray iyo kala duwanaansho xagga fekerka ah marka waxaa la yidhaahdaa waa dadka ugu fog xagga fekerka taageerada madaxweynihii hore uu hayo xisbigiina isagaa ka madax ah marka dhinacan congresska marka kevin mccarty waxyaabaha uu diidan yahay ama doodiisu waxa weeye commissionkani inuu baayas yahay waxa ka soo baxaya oo ay tahay wax eex ay ku jiri doonto oo lagu jiifsan doono republicanka in siyaasiyan ay u xun tahay xisbiga republicanka iyo doorashooyinkiiyo soo socda oo midtermka ugu soo horeeyaba riboodkaas inuu aada iyo aada u dhaawici doono iyo arrin kale oo iyaduna ah historyga inay noqon doonto documenti historyga loo kaydiyo oo taariikhda maraykanka ka mida wixii soo maray oo markaa arrin khaladkeeda iyo dhaawaceeda iyo arrintaa waxaa ka soo gaaraya republicankuna history ahaan ama taariikh ahaan ay u dhaawacmi doonaan haddii arrintani ay noqoto arrin la isku raaco sidaa lagu meel mariyo marka arrimahaasoo dhan bay diidan yihiin qoladani marka waxay jeclaan lahaayeen meel dhexe arrinta in lagaga hadho ama buuqa iyo kaylada ay ku dhammaato ama aan laba aas aasin laakiin xubno badan oo republicanka ka mid ah oo howska ku jira oo congressman iyo woman isugu jira rag iyo dumarba ayaa taageersan in commissionka la aas-aaso waana kuwa codka bixiye maxaa haddaba ugu dambayntii laga fili karaa hawsha gudigan ma jiri doonaan dad lagu helo inay ku xadgudbeen xurmadii koongareeska maraykanka iyo hufnaantii hannaanka doorashada mise waxay doontu ku dhammaan doontaa sidii ay ku dhammaatay tii maamuuska xayuubinta ee madaxweyne trump lala damacsanaa mar kale faarax maxamuud maxamed horta runtii waa saas markeedaba sideeda horeba wax sharci cid lagu qaadayo oo mar haddii laysku khilaafay markii horeba oo in la baaritaanka la sameeyey senatka laga soo diiday ma aha runtii wax weyn oo isbedela ma samaynayso iyagu waxay rabaan in arrinta tan baaritaankeeda waxaa laga ururiyo dadka la wareysanayo ay noqoto wax loo kaydiyo xisbiga jamhuuriga oo la yidhaahdo waa natiijadii ka soo baxday baaritaankii la sameeyey ee guddiga la saaray ay samaysay ka soo baxday sidaa darteed ay taariikhda u gasho macnaheedu maaha in cid maaragtay maxkamad lagu saarayo waayo waa inay isbuinay isku raacaan golayaashu in ay noqoto arrin dee cid sharci lagu saaro amaba dembigeedii meel la dhigo dee shakhsiyaadka iyagu dembiga galee maxkamadaha maxkamaddu ay u socotay mooyaane
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay samaynta guddi baadha dhacdadii lixdii bishii janawari ee sannadkan ka dhacday koongareeska maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayey xubinta amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo waddammada yurub u tahriibayey oo lagu soo celiyey waddammada waqooyiga afrika iyo qaar ka mida qaaraddaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha iyo weliba culays fara badan oo xilliga koronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiina iyo carruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen waddamada yurub oo haatan la sheegaya shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed calasow labaduba waxay joogaan magaalada nairobi marka waxaan ku bilaabaya cali cabdi ibraahim yaasin waad mahadsantaha adiga saaxiibka waan idin salaamayaa runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galeen haddana tahriib kale kusii jiraan marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo wadankii wax la gashado maanta wadankeenna inoo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhalinyaro tahay marka dhalinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka tahay baanaan u aaminsanahay markaas taasaan dhiirigelinaya maxamuud maxamed calasow
bismillaahi raxmaan iraxiim ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxaa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo amerika ka soo noqday oo beesaboorre gadgududan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay haddii ay dukaamo samaysan lahayen lagala wareegay haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay meel ay qabtaanay laayihiin marka waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay yurub aadaan oo amerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh baasaboortka soomaaliga ah meelaad ku tii karta ma leh wax aqoonsana ma jiraan marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay ka soo helaan yurub waxay u aadayaan cali cabdi ibraahim waad dhegaysanaysaa calansow waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana weli colaado iyo deganaansho la-aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda miyaanay taasi kuu muuqan yaasiin horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta laba huraan bay tiraa soomaalidu waa caws jiraan maanta meesha aanad haddaad bannaankaa seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn amaanad shikiyeyna macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo marka anugu waxaan leeyahay dalkaa aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa waxu baran aqoonta maanta soomaaliya adduunka aqoonta taalloo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meesha doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaala deegaanada guud ahaan deegaanada soomaaliduna maanta de ma wada odhan karna amni darraa ka jirta taasna innaga unbaa ka saari karnaa cid inoo maqani ma jirto haddaanu inagu yaacno wadankaasi wadan inooma noqonayo saasaan anu aaminsan waa tahay calasow guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yaraydee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii usii dirayaan waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dabadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiya ee yurub iyo amerika uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa carradaa ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lugoynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqda waddankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegayaa ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay alxamdulilah soomaaliya hal wadanka soomaalida soomaalida hal waddanka ma dhexeey yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood kenya soomaali degan tahay alxamdulilah waa kan anagu kenyaan joognaa maanta waa waddankayna hooye wax dhibana kuma qabno etoobiya rag baa degan ragna jabuutiyay degaan waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade ha la yidhaaho soomaalida meel kastay degan tahay wixiina ku qabsada yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka cali waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboorra haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaanna ay caafimaadkii iyo waxyaaba badanoo insurance ama caymis ay ku jiraan dhallinyaradina waxaa raadinayaan ma laga yaaba cali
horta wixii la raadina waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan de in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska lihi noloshu waa isku sargo-anta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka afar kun oo doolar ama shan kun oo doolar ku shaqeeya maraykan jooga ama ama ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo kan shan boqol ee doolar soomaaliya ku haystaay noloshooda waa isku sargo-anta sabab dheh inta gaadhiga inshuransi kaga baxaysa iyo inta guri kale ka baxaysa marka laysku celceliyo waxaaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka soomaaliya dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada soomaalida o dhan waxba soomaaliya inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan yihin wadanka gudihiisa ka sameeyey waa tacalasow ammaanka iyo xasiloonida dalka soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhallinyaradii waa la laynaya oo waa la dilaya oo xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiiri gelinaysaa inay dibadda sii aadaan maya dhiirigelintaa kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadaha aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan wiilashu waa aniga soo bilaaba shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhanba cariiri ku noqoto waa lagu cariiriye niman beesaboorro wata maaragta gedgaduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga waddankii wax ku bartoo sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay beesaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa marka waxoodii dad ajaanibahoo soomaali sheeganaya ayaa la tegey waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba soomaaliya dadka yaan lagu jajuubin soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ilamidka inay soomaaliya wax ku darsadaan ugu dambayntii cali cabdi ibraahim maxaad xal u aragtaa ana xal waxaan u arkaa n waxaa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heer ka gaadhay eenu tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaalla ma jiraan n mar haddayna jirin wax qurbayaalloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inin kasii hishaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa laba doolar xamar ku hesho ama hargeysa ku hesho ama jigjiga ku hesho ama jabuuti ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaa doontaad seexan karaysaa dadkaagii iyo ehelkaagii baad la joogtaa waanana ognahay taasaa noo calisow haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibadaha la aado maxaad xal u aragtaa aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelinno ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaye dadkooda ha ka daayaana dabajoogga dhallinyarada soomaalina waxaa weeye afka ka dhexeeya waddanna kama dhexeeyo dadka yaan afka loo- la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelina soomaalida siday u kala degan taha u kala deganaad aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cali cabdi ibraahim iyo maxamuud maxamed cali sawd oo j- labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaabneed intaa hilo joogto intayna markaa hadal ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ee hoose toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa xubintii wararka ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaartay ciyaaryahaankii hore ee kooxdaasi neymar oo hadda ka tirsan naadiga b s g ee dalka faransiiska xiddigan u dhashay dalka baraaziil oo sagaalabatan jir ah ayaa barcelona waxa uu ku eedeeyey inay u diiday lacag gaaraysa soddon iyo toddoba milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sannadii laba kun toddoba iyo toban ku biiray kooxda b s g oo ka bixisa lacag gaaraysa laba boqol oo milyan oo baan barcelona ayaa kadib ku biiristii b s g ee neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu u soo celiyo lacag gaaraysa siddeed milyan oo baan oo uu helay ka hor intii aanu ka tegin kooxda sanadkii laba kun lix iyo toban labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryahan neymar uu kula joogay kooxda barcelona islamarkaana ha lacagaha loogu yaro daacadnimada oo ahayd in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo hase yeeshee barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankani uu ku biiray b s g ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyey islamarkaana aanay jirin lacago kale oo la siin doono bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka sbain waxa ay neymar ku amartay inuu dib u soo celiyo lix milyan oo kamid sideed milyan ee hore loo siiyey si kastaba waxa uu go-aankaasi ka qaatay raacfaan waxaana uu geeyey maxkamad kale labada dhinac ayaa waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhexeeyey inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiiska uu dhacay dhinaca kale kooxda kubadda cagta tottenham ee dalka ingiriiska ayaa lasoo siixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee naadiga zevilla brian jill iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda tottenham ee eric lamala isna uu ku biirayo kooxda dalka sbain ka dhisan ciyaaryahan jiil oo afar labaatan jir ah ayaa waxa uu kooxda sbaris la galay heshiis shan sano ah oo ku kacaya lacag aan la shaacin ciyaaryahankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta sbain u saftay bishii maarso ee lasoo dhaafay waxaana hadda uu qeyb kaya ciyaartooyda dalka sbain ee ka qaybgelaysa ciyaaraha olombikada caalamka ciyaaryahankani ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxauu kooxda la liiga ee dalka sbain u saftay afar iyo toban ciyaarood isagoo inta badan kusoo gelaya qaab badel ah dhinaca kale ciyaaryahan lamala oo u dhashay dalka argentina islamarkaana sagaalabatan jir ah ayaa ku biiray kooxda tottenham sanadkii markii ay shan iyo labaatan milyan kaga soo gadatay naadiga a s roma ee dalka talyaaniga ciyaaryahan lamela ayaa dhaliyay soddon iyo toddoba gool laba boqol konton iyo shan kulan oo u saftay kooxda tottenham ee dalka ingiriiska ciyaaryahan jiil oo kasoo baxay xidigaha daadeer ee kooxda sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee usoo baxaya dalka spain dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester united ee dalka ingiriiska ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto ciyaaryahan varaan oo ka tirsan kooxda real madrid ee dalka sbain islamarkaana daafaca ka ciyaara ciyaaryahankan sidalaatan jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro naadiga old traford labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaarka ciyaaryahankani uu ka qaadan doono kooxda old traford kooxda real madrid ayaa waxay dalbanaysaa lacag u dhexeysa konton ilaa konton iyo shan milyan oo euro halka kooxda kubadda cagta manchester united ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhexeysa afartan ilaa afartan iyo shan milyan oo euro xidigan ayaa waxaa qandaraaskiis kooxda real madrid kaga harsan hal sano oo keliya waxaana kooxda real madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankani ay hadda iibiso ama ay ku weyso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada madrid xubintii cayaarahana waa nagan
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayay xubintii cayaaraha weli waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan ay ku luuqaynayso fanaanada codka hallaasiga leh ee luul jaylaani cali codkaasi fanaanada luul jaylaani cali ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale awda ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo